halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce toddobada bisha sebteembar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida jabuuti oo sheegtay in ay bog cusub u furmay nabadda dhex marta eritreya iyo jabuuti laakiinse door intee leeg ayay ciyaaraysaa soomaaliya waxaan idiin haynaa waraysi iyo falanqayn warbixina soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka geeska afrika gobolkan geeska afrikana waa gobol ay colaad badan ka jirtay wadamada laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iidaysanayo fursadaas oo ah in gobolka uu noqdo gobol nabadeed ku soo dhammaalo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya balse marka hore warkii dunida maxkamad militari ayaa dalka suudaanta koonfureed shalay ku xukuntay toban askari xabsiyo kadib markii lagu helay inay kufsadeen shaqaale ka tirsan kuwa gargaarka ajaaniibta ah iyo inay dileen suxufi muwaadin ah weer laba sano ka hor ka dhacay hoteelka terrain ee ku yaala magaalada juba maxkamadda ayaa amartay in magdhow la siiyo dhibanayaasha weerarkaasi oo dhacay koob iyo tobankii bishii julaay labada kun iyo lix iyo tobanka ciidamada ayaa xilligaasi weerar saddex maalmood soconaya kula jiray xoogagii daacadda uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi riyaak mashaar goobjoogayaasha ayaa xilligaasi sheegay in ciidanku ay weerareen hoteelka iyadoo shaqaalaha ajaanibtii ay ciidan u dirsadeen qaramada midoobay ciidamadooda oo ku sugnaa meel ka yar hal mayl si loo caawiyo ciidamada nabadilaalintu ma aysan imanin waxaana xilligaasi shaqada laga cayriyey taliyihii ciidankaasi genaraal johnson kimani oo u dhashay waddanka kenya xaakimkii maxkamadaasi ayaa laba askari ku xukumay xabsi daa'im laba kalena waxaa lagu xukumay afar iyo toban sano halka shan kale lagu xukumay toban sano mid ka mid a askarta ayaa la sii daayay kadib markii cadaymo lagu waayey taliyaha ciidanka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu sanadkii hore ku dhinto xabsiga waxaana la sheegay in geeridiisu ay ahayd mid dabiici ah maxkamadda ayaa dowladdu ku amartay in eheladii suxufiga laga dilay suxufiga la dilay aandhehe john goodlock oo u shaqaynaya idaacadda internews community radio la siiyo konton iyo kow neef oo lo ah garsooraha ayaa sidoo kale dowladda ku amray inay dhibanayaasha la kufsaday midkiiba siiso afar kun oo dollar iyo in mulkiilaha hoteelka oo khasaara soo gaaray la siiyo laba milyan oo dollar
suuriya ayaa iska taagtay mowqif diblomaasiyadeed oo dhexdhexaada iyadoo maanta oo jimcaha saraakiisha sare ee diblomaasiyadeedna ay doonayaan in ay islamarkaasi ka baaqsadaan in dhiig kale uu ku daato gobolka idlib oo ah midka ugu dambeeya ee suuriya ka maqan gacanteeda oo ay xukumayaan fallaagada madaxweynayaasha ruushka turkiga iyo iiraan ayaa ku yeelanaya kulan tehraan raashiya iyo iiraan ayaa ah dalalka ugu dhow ee xulufada suuriya ay taageerto milatarigooda ah halka turkigana oo xuduud la leh idlib uu mucaaradka taageero turkiga ayaa ka cabsi qaba haddii ciidamada suuriya la weeraro inay kusoo fakadaan xaddi aad u fara badan oo qaxooti ah dhinaca kale golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa kulan deg dega ka yeelan doona arrinkan subax wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu ka qayb galay shirkii shiinaha iyo wadamada afrika isagoo hakad kusoo sameeyey eritrea oo heshiis saddex geesood ah ku kala siixdeen wadamada eritrea ethoobiya iyo dhinaca jabuuti dhinaca kalena waa eritrea iyo jabuuti aan ku celiyay halkaasi waa eritrea iyo etoobiya dhinaca kalena intii uu joogay asmara ayaa waxa uu kulan la yeeshay guddoomiyaha ururka one lef admiraal maxamed cumar cusmaan iyo xogayaha guud ee ururkaasi cabdiraxmaan mahdi haddaba wafdiga soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi khadka telefoonka ee asmara ayuuna goordhow ugu waramay haaruun macruuf shirka la galayna wuxuu ahaa shir lagu looga hadlahayay sidii wixii hore oo ka jiray gobolka isbeddel loogu samayn lahaa dhab ah waxaa hawshaas dhexdhexaadiyo ka ahaa madaxweynaha eritrea horena dabcan madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya waa wada hadleen laakiin waxaa la kamilayay la dhamaystirayey wixii haray iyo sidii loogu bedeli lahaa xaqiiqa dhulka ah ama baratic waxyaalaha laga hadlay waxay ahayd saddexda dal siday wax u wada qabsan lahaayeen xagga nabadgelyada xagga muxuu ahaa amniga xagga dhaqaalaha xagga muxuu ahaay waxisdhaafsiga wixii hore u jirayna cafala camaa salaf aan dib loogu noqon gaar ahaan annaga iyo etoobiya wixii noo dhexeeyey in la furo baal cusub loo furo soomaaliya iyo etoobiya iyo eritrea iyo gobolkaba oo wax wada qabsi ah waxaad ii sheegtaa marka arrinta ku saabsan jabuuti sidee bay ku timid arrinta jabuuti ku ku saabsan waxay ku timid in dowladda soomaaliya ay keentay in jabuuti ay ka mid noqoto maadaama gobolkan ay ku taalo annagana waxaa naga dhexeeya annagiyo jabuuti aysan ahayn diblomaasiyad iyo siyaasad guud cilaaqaadka dawliga ah ay tahay waxa intaa ka badda dheer oo ah inaanu nahay dad xigaada xiliga walaala ah xigta ah aan kala maarmin sidaa darteed muxuu ahaa in heshiis laga dhex dhigo marka ugu horeysa iyada iyo dowladda eritrea oo ay isku hayeen muxuu ahaa khilaaf weyn oo dhulka ah iyo dagaallo hore uga dhacay dowladda soomaaliya arrintaasi ku adkaysatay nasiib wanaag dowladda eritrea arrinta ay gaar ukhuseysay way naga aqbashay etoobiyana waa aqbashay kabacdina waxaa go-aan lagu gaaray saddexda wasiir arrimo dibadeed in loo diro jabuuti si ay mashruucan uga mid noqoto waxwada qabsiga isla markaasna eritrea iyo iyada dhibaatada dhexteelay loo dhameeyo oo wadahadal lagu dhameeyo labada dowladood ah iyo cilaaqaad waa naga yeeleen waxaa la diray saddexdii wasiir oo loo diray dalka jabuuti waxaa nasiib wanaaga in dowladda eritrea oo aanu ka baqaynay inay tiraahdo waayahay ciddii bilaabi lahayd hawshaan haddee annaga maahan ama sidii loo bilaabaha hala sheego inay tira annagaa la tegaynaba waxaan kamid noqonaynaa wafdiga taga mubaadirada annagaa bilaabayna wayna sameeyeen sidaana ilaa hadda ka warqabnana madaxweynaha ismaaciil cumar gelena waa la shireen dowladda jabuutina waa la shireen natiijo fiican baana kasoo baxday shirkaas aada iyo aad baanu ugu faraxsana waxaa kaloo jirtay kulan dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo ururka o n l f oo adigana joogtay ood ku sugnayd bal nooga waran kulankaasna kulankaas awalna qorshaha waa noogu jirtay markaanu eritrea ku noqono in aanu arrinta arrin bilaabatay socdaalka iyagii hore oo is arag jiray oo dowladda soomaaliya iyo ururka waanraf madaxdiisa inaanu dhamaystiro wixii dhimanaa saaka ayaanu muxuu ahaa la kulanay wafdiga muxuu ahaa sare oo oo muxuu ahaa ururka anf oo hogaaminaya guddoomiyaha anf admiraal maxamed cumar cusmaan iyo xogeyaha guud cabdiraxmaan maadey iyo faysal oo isaguna sarkaal sare ka ah ururka waxyaalihii marka dhimanaa waa dhamaystiray waad ogtihiin oo muxuu ahay to ururkaasi urur soomaaliyeed oo gudamadiisa u halgamahayay weeye xoogaa yaroo khilaafaad oo sanadkii dhawow dhacay in lasoo afjaro xuduudda ugu dheerna iyagaan la leenahay oo walaalaan nahay isku dad baan nahay waxba nooma kala soocna muxuu ahay to xadkaas isticmaar ku sameeyey maahane marka in ay dalkoodii muxuu ahaa yimaadaan oo lagu martiqaaday madaxweynuhu ku martiqaaday kabacdina wixii laisla qaban karo laisla qabto lala falgalo xaaladda cusub oo gobolka ka taagan oo wanaagga ah wixii aan gacan ku siin karo dadkaas walaalahaya anagu aan ku siino iyaga iyo etoobiya wuxuu noo sheegay guddoomiyuhu in wadahadal u socdo meel fiicanna wafa marayaan haddii wax istaagaan ama caqabad timaadana dowladda soomaaliya inay muxuu ahaa kala furdaamiso oo ay muxuu ahaay to maadaama aan xigtan nahay oo sina fara dhuudhuuban nahay aanu dhamaystirno oo la xalino waluweshi waayahay adigu asmara fadhi bay mar ku ahaan jirtay adigoo ka tirsanaan jiray ururkii dib u xoreynta soomaaliya maxay kaaga dhigan tahay hadda inaad aragto soomaaliya eritrea wada hadlaya etoobiya eritrea wada hadlaya eritrea jabuuti oo wada hadlaya soomaaliyana door ay ka ciyaarayso maxay kaaga dhigan tahay anigu run ahaantii horta waxaan kuu sheegayaa eritrea iyo soomaaliya wax dhibigi ma dhexeylon weligood waxay iscaawin jireen soddon sano ayaanu ay halganka ku jireen baanu kula jiray ee dadka reer eritrea waxaana dowladda soomaaliya ku guuleysatay xorriyadoodii ay gacanta ku dhigeen inay gacan weyn ka siiso xafiisyadeeda xamar ugu furaayeen baasboorada soomaaliya ay ku socon jireen waxyaalaha ay isku difaacdo oo ama dhaqaale ha noqoto ama hub ha noqoto ama tababar ha noqoto dowladda soomaaliya siin jirtay kabacdina dowladda soomaaliya waa isdhaafnay annaguna waa burburay iyaguna dowlad bay noqdeen oo mashruuca anaga aanu lawa la wadnay oo gobonimada ah waa ku guuleysteen waxay noogu abaalgudeen markii rejiimkii ee hadda tegey oo tigreega ay qabsatay caasimadayagi iyo waddankayagii oo ay nalaysay inayna siiso saldhig aanu ummadda soomaaliyeed ka abaabulno oo aanu ku abaabulno inay iska kiciyaan etoobiya arrintaas waxay ahayd arrin run ahaantii shacbiga soomaaliyeed taariikhda u gashay annaga oo noqonay geed haad waayey haad geed waayey oo cidna soo dhaweysa dowladihii carabta iyo kuwa aanu saaxiibada ahayn iyo kuwa muslimka markaan weynay eritrea ayaa gogol noo dhigtay naguna soo dhaweysay dalkeeda halkaas baanu ummadda soomaaliyeed ka abaabulay dagaalkii xorta xoreynta maxaa soomaaliya ciidamada qabsada ethoobiyan halkaasaan ka galnay kabacdina eritrea waxaa lagula dagaalamay oo dowladihii mashruucan soomaaliya in la qabsado waday waxay ku ciqaabeen maxaad soomaali ugu hiiliseen doonaqabateyntii annaga nala kusoo rogay soomaali ahaanba iyagana lagu soo rogay waxaa nasiib wanaaga inaan maanta anoo nool arko soomaaliya dowlada mar labaad ay soo noqotay eritrea marna ma aysan arag siday gobolnimada u qaadatay soomaaliya dowlada maanta iyadoo dowlada ayaa madaxweynaheedu yimid waxaanu go-aansanay in xiriir toos ah oo ka dhow xiriirada kale oo dhan aanu yeelano waxaa laga furi doonaa dhowaan safaaradda soomaaliya halkaan laga furi doonaa muqdishona waxaa laga furi doonaa safaaradda eritrea wixii kaleeto oo ama ganacsiya ama isgacansiin ah ama amni ana waanu ka wada shaqayn doonaa marka xiriirka dowladaha ka dhexeeya oo weliba dowladaha waxshtari ka dhexeeya aanu yeelanayna haddaa laydmo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi oo khadka telefoonka ee magaalada asmara goordhow haaruun macruuf ugu warramaya halkaasi aad kala socoteenna waa washington haddaba isku soo dhowaanshaan cusub ee waddamada gobolka doorka soomaaliya ay ciyaarayso iyo waxa uu ka dhigan yahay nabad iyo amni iyo iskaashi dhaqaale oo gobolka ka dhaca waxaa warbixinta nooga diyaarisay sahre cabdi axmed oo eegaysa faa'iidada ugu jirta afartan waddan waa soomaaliya etoobiya eritereya jabuuti inay dib u wanaajiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyo isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan inkastoo waddamadan dhaca geeska afrika seefkana isku haya ee qaarkood lahaayeen tobannaan sano oo colaad ah oo keenta in shacabku ay isu gudbi waayaan ganacsigina uu wiiqmay islamarkaasina xiriirkii diblomaasiyadeed uu maqnaa muddo aad u dheer ayaa waxaa haatan muuqanaysa inay rogayaan bog cusub oo isbeddel ah oo lagu soo dabaalayo boogihii horay u jira in lagu bogsiiyo kuwaasi oo saldhig looga dhigay iskaashi ganacsi iyo wanaajinta xiriirka dhexdooda ah isu soo dhowaanshiyahani midkiisa ugu weyni waxa uu dhacay markii dhowaantan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ethoobiya abiy axmed uu si shuruud la-aan ah uga caga dhigtay caasimadda eritreya ee asmara markaasi oo ay xataa fursado isu heleen inay dib u midoobaan qoysasku dhowaad afartan sano ku kala aarnaa colaada labada dhinac kale dhex taalay haatan oo la joogana waxaa shalay wasiir arrimo dibadeed oo ka kala socda waddamada soomaaliya etoobiya iyo sidoo kaleeta eritreya ay qayb ka ahaayeen markii ugu horreysay inay si wada jira uga degaan magaalada jabuuti halkaasi oo ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku wada sheegeen in ujeedkiisa uu yahay isbeddel ku salaysan iskaashi xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kaleeta isdhaafsi ganacsi oo yeelanayaan waddamadan geeska afrika degan xiriirkan cusub ee dalalkan dariska ah ayaa waxaa haddaba su'aal ay ka taagan tahay in uu yahay mid un la jaan qaada isbeddelka ka dhacay dalka etoobiya waa kan doctor maxamed xuseen gaas oo xiriirka caalamiga ah ka dhigo jaamacadda norwegian university ee magaalada oslo ee dalka norway arrin waa arrin xilli hore soo bilowmay toddobaatameeyadii si loo xaliyo dagaalkii geeska africa ka jiray ee soomaaliya iyo waddamada kenya iyo etoobiya u dhexeeyay sababtoa dhul soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed baa labadaa waddan la jiray darska marka taa si looga gudbo baa waxaa lasoo jeediyey in gobolka la isku daro gobolka geeska africa taasi waa mid arrinkaasi wuu soo jiitamay wuu soo badbedelayay markii ugu dambeysay dowladda soomaaliyed waatay meesha ka baxday haddana wayna adkayd in ay qaadato soomaalidu ilaa iyo haddana way adag marka weji kaleu haddana yeeshay oo in bal marka hore lagu bilaabo ama si kale loo dhigo laga dhigo economic integration yani dhaqaalaha waddamadan uu isku xidho dhaqaalaha waddamada marka laga hadlayo waxa weeyaan jilad iyo dekedo iyo tareemo isku xidha wadamadan oo ganacsigii iyo dadkii waxa dhan isku xordaan oo xuduudahan la tirtiro run ahaantiina arrinka kale waxa weeyaan isbedelka etoobiya ka dhacay isbedelka etoobiya ka dhacay qowmiyad cusub aa xukunkii qabsada madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isaga daba noqday dalalka etoobiya eritreya iyo jabuuti qaybna wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay ka tahay heshiiskan mid haddaba maxay tahay danta soomaaliya ugu jirto wakhtigan in xurguftii horey u dhex taalay waddamadan oo iyagu horey u soo dhisnaa qaarkood muddadii soomaaliya ee burbursaneed inay qayb ka noqdaan su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed khayr soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka geeska afrika gobolkan geeska afrikana waa gobol ay colaad badan ka jirtay wadamada laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iideysanayo fursadaas oo ah in gobolka uu noqdo gobol nabadeed uu kusoo dabaalo waa gobol ay dhibaatooyin badan ka jiraan dowladaha dariska ahna xurgufyo fara badan ay ka dhexaysay laakiin soomaaliya maadaama hadda ay kasoo kabanayso dhibkii gaaray toddoba iyo labaatankii sana la soo dhaafay waxay fursad weyn u tahay in ay noqoto soo ceshato doorkeedii dhexdhexaadintaas ee diblomaasiyada ay laxayn jirta lagu aqoon jiray hadda soomaaliya maadaama madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo kubooqasho rasmia ku tegay markii koowaad eritrea oo xiriirka diblomaasiga lasoo celiyey kadibna uu galay in uu u gudagalo dhibaatadii ka dhexaysay eritrea iyo jabuuti markii dambena uu booqasho ku tegay jabuuti oo la kulmay madaxweyne ismaaciil omar geelle uu markaas dhaqaajiyey sidii laisugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac oo xurguf xuduudda ay ka jirtay waddamada etoobiya iyo eritreya ayaa isku haystay muran xooggiisa uu ahaa mid dhul dhowaan unbaana heshiiska dhexdooda ah uu unkumay markii ra-iisul wasaare abiy uu xukunka qabtay haddaba iyadoo awalba jabuuti iyo eritreya si taasi la mid a khilaafaad dhinaca dhulka uu ka dhexeeyey welina aan si rasmiya xal looga gaarin arrinkaasi wakhtigaana ay muuqato inay u dhexayso isqooraansiga dhinaca ganacsiga ma noqon karaa heshiiskan mid mara dhala waa kan mar kale doctor maxamed xuseen gaas oo baraka ah jaamacadda norwegian university laakiin sinaba heshiiskani midho dhal inuu u noqdo lagama yaabo aan ka ahayn arrimo guda oo labadaa wadana inuu adeego dawlad soomaaliyeed awoodna ma jirto maanta marka taasna waxay keenaysaa in marnaba heshiiskani uuna midho dhal noqonin si kastoy ahaataba se dowladda soomaaliya rajada ay ka leedahay in heshiiskan uu midho dhalo waa mid aad iyo aad u sarraysa sida uu ii sheegay mar kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed khayr soomaaliya waxay uga dhigan tahay waa jabuuti waan ogtahay waa waddan walaala ah waa waddan taariikh dheer naga dhexayso waa waddan gobolka ku yaala waa waddan aan rabno in uu kamid noqdo bahda geeska africa xagga dhaqaalaha marka laisu furo marka waa fursad weyn ayay noo tahay annaga iyo putinod isku soo wada duuba iskaashigan ganacsi iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee afartan waddan oo soo hagaago ayaa haddii loo maro waddo saxa oo waxqaybsi ku salaysan waxa ay sal u noqon kartaa horumar ay gaaraan dadka dega afartan waddan oo badi ay la degeen saboolnimo colaad ku riday deganaanshiya la-aan iyo horumar ay ka helaan kaabiyada nolosha oo muddo aad u dheer qaarkood
warbixintaasi waxay noo diyaarisay saare cabdi axmed aad iyo aad ba umahadsantay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waa hagaag haaruunow bal intaan u gudagelin barnaamijkii waxaa nagu soo socdo amuuraha islaamka qodobadii shirkii ka socday maalmahan magaalada kismaayo waxaa la filayaa maanta inay wax ka soo baxaan maxaa ka mid a waxyaabaha la rajeynayo waa saad u sheegtay weeyaan sahra shirkaasi wuxuu bilowday toddobaadkan ayuu bilowday bartamihiisii waxaana la filaya maanta inuu soo gebagaboomo shirkaasi uuna ka soo baxo war murtiyeed ku aadan ama inta badan taaban doona xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada ama golaha iskaashiga maamul goboleedyadu ay samaysmeen siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa waxay qodobadaasi noqon karaan hadda kama hadli karno laakiin dadka qaar ayaa saadaaleynaya inay tallaabooyin culus ama hadallo culus ay soo saari karaan ilaa hadda ma saadaalin karo tallaabooyinka hadallada culus waxay saadaalin karaan waxay noqon karaan waxaan wax ka weydiinay toddobaadkan sidaad la socotay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oon weydiinay mid kamid waxyaabihii laysa dhexmaraya oo ahaa inay dowladda xiriirka u jaraan ama ay joojiyaan ama ay hakiyaan in mudda qaabka u dhigi doonaanba waan arki doonaa hadduu qodobkaas ku jiriyo haddii kale iyo hadday soo saaraan qodobo kale maanta ayaan ka filanaa warmurtiyeed inuu kasoo baxo magaalada kismaayo waxaa la filaya warmurtiyeedka inuu soo baxo ilaa labiyo tobanka duhurnimo dhinaca saacadda kismaayo oo kale xilligaas soomaaliya waa tahay guud ahaanna intaanan ka bixin idaacaddeenii subaxnimo bal markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ood maqli jirteen hadahayo kale maalin walbo jimcaha xuseen barre aadan ayaa noo haya
sulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka maleesiya oo ka mida dalalka islaamka ee qaaradda eshiya ayaa shaaca ka qaaday inay aad u yareeyeen saboolnimadii taasi oo keentay in dalkaasi uu si weyn u soo jiito indhaha caalamka si wax looga ogaado horumarka dhaqaale ee ay hirgeliyeen madaxa sanduuqa lacagta adduunka kristiin lagard ayaa hore u sheegtay inay la dhacsan tahay hannaanka dhaqaale ee dalkaasi muslimka ah ee maleeshiya
two things. Number one, the fact that there is a combination of the short term objectives and a much longer term vision with clear identification of those sectors.
waxaan aad ula dhacay laba arrimood waa tan koowaade waxaa jirta himilo ku aadan ujeeddooyinka dhaqaale iyo mustaqbalka dhow oo ay wehliyaan ujeeddooyinka mustaqbalka dheer waxaana aaminsanahay in mudnaanta la siiyo horumarinta dhismo-hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale qodobka labaad ayaa ah in siyaasadda dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin dhinacyo kala duwan oo isugu jira shirkadaha gaarka iyo kuwa dowladda taasoo yaraynaysa ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno islamarkaana dhiirigelinaysa maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha guushan dhinaca dhaqaalaha ah ee dalka maleeshiya ayaa ku timid iskaashi ay yeesheen shacabka iyo dowladda dalkaasi sida uu faahfaahinayo doctor shaafici shariif maxamed maleeshiya arrintaasi waa ay ku dhawaaqday waxa ayna usoo martay tilaabo dheer inay arrintan samayso maleeshiya marka la fiiriyo kun sagaal boqol iyo toddobaatankii iyo kun sagaal boqol sideetankii heerka saboolnimada waxa ay gaarsiisaneed ilaa boqolkiiba konton marka maantana waxaad moodaa in ay ka guul gaareen hadafkii ay samaysteen ee ahaa inay dabar gooyaan waxa loo yaqaano saboolnimada mar aan akrinayay saxaafadda gudaha world bank mas-uul ka socda waxa uu sheegay in malaysia waktigii ay hadafka samaysatay nigeria ay isku mid ahaayeen nigeriana weli aysan gaarin hadafkii ahaa inay baabi'iso saboolnimada halka malaysia ay ku guulaysatay dowladda iyo dadka gacnaha ayay isqabsadeen dadka malaysia ama dowladda waxa ay samaysay istraatiijiya toos ah waxaa la bilaabay in la caawiyo dadka aan taagta daran ama aan waxba haysanin dowladda waxa ay la kaashatay shirkadaha ganacsiga iyo dadweynaha maleeshiya ayaa horumarka dhaqaale ku tallaabsatay iyadoo oo aan ka tegin hannaanka dhaqaale islaamiga ah waxaanay si aada ula dagaalameen musuq maasuqa sida uu faahfaahinayo axmed khayr sheekh abuukar oo ah aqoon-yahan ku nool maamulka hong kong ee dalka china malaysia waxay kamid tahay wadamada dhaqaalaheedu aadka u kobcayo wadamada waxay kamid yihiin dhaqaalahooda aadka u kobcayo malaysia waxay kamid tahay dalalka aadka u horumaray markii islaamka loo fiiriyo iyo markii xataa loo eego qaaradda ay ku taalo asia loo eego waxay leedahay goroomo goroomo aada u busy u ah dunida markii loo fiiriyo nambaro fiican kasoo gelayo waxay leedahay maxaa layidhaha dekada aada u fara waaweyn oo yani mashquul ah dekadaheedana waxaa lagu qiyaasaa inay kamid yihiin labaatanka dekad ee dunida ugu waaweyn ayayay kamid tahay goroomadeedana sidoo kale sidaan kuu sheegay aad bay busy u yihiin oo waxaaba xataa lagu qiyaasaa inay every minute inay hal diyaarad duusho yani saacadka daqiiqad kasta inay hal diyaarad duusho ayaa lagu qiyaasaa marka waa wadan maaragtay aad iyo aad u horumaray wadamadan oo islaamkana uu ku faanay ay kamid tahay malaysia waxyaaba badan ayaa looga dayan karaa waxaa looga dayan karaa diinta ayaa looga dayan karaa waxaa looga dayan karaa dhaqaalahooda dhaqaalahooda siday u kobciyeen iyo siday wax uga bedeleen malaysia waagi hore dhaqaalahooda wuxuu waagii hore taarikhyan waxay dhaqaalahooda ahaan jiray waxaa home oil and gas loo yaqaano basay ka ganacsan jiraan haddana heer waxay marayaan inay electronic iyo gawaare hadda ay sameeyaan oo yani waxba sii kobciyeen sidoo kale waxay aad iyo aad ula dagaalamaan musuq maasuqa oo waxaa lagu tilmaamaa inay maaragtay si deg dega dhaqa maaragtay musuq maasuqa heerkii ka joogeen iyo heerkii hadda ka marayaan maxaa la yihahdaa ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo maaragtay iska ilaaliyaan musuq maasuqa sanadkii laba kun iyo sagaalkii boqolkiiba konton iyo afar ayaa ahaa maxaa la yirahdaa maxaa la yirahda ayuu ahaa yala dagaalameen masmaasuqa two thousand nine ilaa two thousand fourteenki intii udhexeysay boqolkiiba toddobaatan iyo sideed bay gaarsiiyeen inay la dagaalamaan maaragtay corruptionka marka corruptionkuna wax badana dhaqaalaha lumiyo weeye kororka kala dagaalayaan wuxuu u sahlay maaragtay dhaqaalahooda kor u kabco kobaca dhaqaale ee dalka maleeshiya ayaa ah mid laga dareemayo nolosha dadka ku nool dalkaasi oo ay wax badan iska bedeleen sida uu mar kale faahfaahinayo doctor shaafici shariif maxamed marka aad fiiriso qofka maleeshiyaanka ah ama dalkan ma jirto qoys maanta ama gaajo meel la jooga ama inkamka qofka ugu yar ee maleeshiyaanka ah ayaa waxa uu yahay ilaa iyo kun iyo shan boqol oo lacagta wadankan oo u dhiganta shan boqol oo dollar marka guud ahaan hataa barjasin powerka ama iibsiga wax aada ayay u sareysaa marka wadankii waa uu dhismay dhul ahaan iyo dhismihii maxaa lahaa dadkii noloshoodii shaqo abuurkii shaqo la-aanta waxa ay mareysaa ilaa iyo boqolkiiba saddex mararka qaarkood waa ay ka yaraataa marka waxaa dareyneysaa dadka maleeshiyaanka in ay ay aada u jecel yihiin wadankooda ay iskula wen yihiin maleeshiyaannimada taasna waxa ay keentay wadamo badan oo reer galbeeda xataa inay viisaha ay dalkugalka uga dhigaan free interance malaysia taasna waxa ay keentay inuusan wadanka ahayn mid sabo leh marka guud ahaan dalkan meesha uu kasoo bilaabay iyo maanta meesha uu taagan yahay waxaa moodaa farqi aada u weyn inay tahay waxaa kaloo haddii aan dib ugu laabto taariikhda malaysia markii koowaad waxa ay bilowday ay xornimada qaadatay waxa ugu horreeyay ay ka bilowday waxa ay heeday inay isweydiiyaan maxaynu haysanaa oo aan ka bilownaa oo aan dalka u qabanaa inta aysan technolojiyo iyo wax aysan haysan aadin waxa ay ka bilaabeen inay agricultureka ama beeraha ay isticmaalaan marka waa dad u dhisan in ay ayaga isku tashtaan inta aysan raadinin wax aysan haysanin marka guud ahaan waa dad dalkooda iyo dadkooda jecel guud ahaan waa dad markay istraatiijiyo samaystaan jecel inay ka guulgaaraan intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan haatana ku soo dhowaada hees dabaxsan oo inoo qaadayo fannaankii baardilaac insha allahu naxariistee heestuna waa goofaartankii xalay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin kolii uma furfuray arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin kolii uma furfuray
waa hagaag heeskaasi goofaartankii iyo cabdisalaad beerdilacsha idaacaddeenna subaxnimo ayaan kusoo gabagabeynaynaa haaruun macruuf anigoo saare cabdiaxmeda iyo weliba bashiir abikar dhammaanteenba waxaan idin leenahay
nabadgelyo waayay garabkayga ilmagubumayga tidhi cadceedda